galab wanaagsan ah dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab isniin ah bisha februaayo ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay la wareegtay mid ka mid a saldhigyadii ugu waaweynaa ee maleeshiyada daacish ee buuraha almiskaad
goyaastii waxaan isleeyahay saddex boqoloo kilomitir wax ku dhow bay ciidankan soo socdeen inta badanna ciidanku ay lahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen ma garad wax gaadid fulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin insha allahuna dagaalkan guul buu ku dhammaaday waa la guulaystay inta hartana waxaan isleeyahay si guuluu ku dhammaanaya
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o eda
wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidmo ku salaysan sababta oo ah maxay tay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin iyo saamaynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda
barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamkaoon idin akhriyo hogaamiyaha soo socda ee dalka jarmalka frederik meris ayaa waxauu bilaabi doonaa dadaal uu ku soo dhisayo dowlad wadaag ah isniintan maanta ah kadib markii xisbigiisa muxaafidka ah uu ku guulaystay doorasho qaran oo labada xisbi ee midigta fog iyo midigta dhexeba ah ay niyad jab kala kulmeen codbixiyayaashii meris oo aan weligiisa qaban xafiis dowladeed ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo dhaqaalaha ugu weyn yurub iyadoo ay jiraan loolan dhaqaale kala qaybsanaan qoto dheer oo bulsho oo xagga socdaalka ah iyo sidoo kale cadaadiska juqraafiyadeed ee ka imaanaya maraykanka iyo dalalka ay ishayaan ee ruushka iyo shiinaha meris oo ay da'diisu tahay lixdan iyo sagaal jir ayaa wajahaya wadahadallo isbahaysi oo adag kadib markii xisbiga midigta fog ee alternative for germany ee loosoo gaabiyay e f d uu ku guulaystay kaalinta labaad ee taariikhiga ah codayn kala qaybsan kadib markii uu burburay isbahaysigii aan la jeclayn ee kanselar olaf sholis ee saddexda xisbi isaga oo tilmaamaya mowqifkiisa siyaasadda arrimaha dibadda ayuu meris waxa uu ku dhaleeceeyey maraykanka hadalladiisii uu jeediyey doorashada kadib isaga oo ku tilmaamay hadalladii ugu dambeeyey ee kasoo yaray washington inay ahaayeen siduu hadalka u dhigay mid aad looga xumaado oo uu la mid yahay faragelinta cadowga ah ee ruushka qaraar uu soo diyaariyey maraykanka iyo mid kale oo uu diyaariyey ukrain islamarkaana uu taageerayo midowda yurub oo ku baaqaya in la joojiyo dagaalka ukrain ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah cod loo qaado xarunta qaramada midoobey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa waxaa la filayaa in uu u codeeyo qaraarka ukrain kadibna uu ku xigo qaraarka maraykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu cod u qaado qaraarka maraykanka maraykanku waxa uu ku baaqayaa sida hadalka loo dhigay in si deg deg ah loo soo afjaro colaadda oo ay sii dhiirogeliso nabad waarta oo u dhexaysa ukrain iyo federaalka ruushka tallaabooyinka uu soo diyaariyey maraykanka ma xusin duulaanka buuxa ee ruushka uu ku qaaday ukrain kaasoo bilowday saddex sano ka hor xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa jimcihii waxa uu sheegay in qaraarku sida hadalka loo dhigay uu xaqiijin doono in khilaafkani uu yahay mid aad u xun in qaramada midoobay ay gacan ka geysan karto joojinta nabadna ay suuragal tahay rubio ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku yidhi tani waa fursadeenna iyo si aan u dhisno dardar dhab ah oo xagga nabadda ah ku dhowaad laba iyo labaatan qof ayaa la la'yahay kadib iska hor imaada dhex maray kalluumaysato etoobiyaan ah iyo kuwo kenyaan ah oo ka dhacay xuduudda sida ay sheegeen booliska iyo mas-uuliyiinta dowladda kenya iska horimaadka ayaa ka dhacay fiidnimadii sabtida deegaanka la yidhaahdo lobemukat iyo natira oo ku teedsan webiga omo ee u dhexeeya kenya iyo etoobiya sida lagu sheegay bayaan oo xaddii soo saaray guddoomiyaha gobolka turkana ee dalka kenya booliska turkana ayaa waxay sheegeen in ilaa laba iyo labaatan kalluumaysato kenyaan ah aan weli lahaynin halka shan iyo toban doonna la xaday sidoo kale lix kalluumaysato ah oo ka tirsan qowmiyadda daseneg ee etoobiya ayaa la badbaadiyey oo dib loogu celiyey dalkooda wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa xaddii waxa uu ku qoray barta x in dowladda ay ciidamo dheeraad ah u dirtay xadka islamarkaana uu wadahadallo la leeyahay adis ababa si loo dhexdhexaadiyo labada bulsho kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay ciidamada puntland ayaa duhurnimadii maanta waxa ay maleeshiyada daacish kala wareegeen dhowr saldhig oo uu ku jiro saldhigga weyn ee shabaab oo ah halka uu ku dhammaado toga jaceyl oo ay dagaaladii ugu cuslaa ay ku dhex mareen ciidanka puntland iyo kooxda daacish howlgalkan kooxda daacish looga qabsaday saldhigyada cusub ayaa taliyaha ciidanka badda puntland jenaraal cabdiraxmaan maxamed jaamac waxa uu sheegay in aysan wax dagaalah kala kulmin muddadii uu howlgalku socday wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa khadka taleefonka waxa ay ku wareysatay isaga oo ku sugan taliska shabaab ee ay maanta ka qabsadeen daacish hadda waxaan ku sugannahay shabaab baan ku sugannahay walaal shabaab baan ku sugannahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas dhaadaar intee kugu jirtaa qiyaastii toddoba kilomitr marka imise kilomitr baa ciidamada puntland soo mareen maanta ilaa labiiy toban kilomitr bay soo mareen kasoo qaadeen afku curaale ay kasoo kasoo qaadeen howlgalka wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa maya wax iska caabina oo ciidanku la kulmeen ma jira laakiin talisyo ay ka guureen iyo talisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaasba ciidanku waa soo sifeeyeen waana soo mareen ma garatay dhammaantood imise saldhig ayaa ciidamada puntland shalay iyo maantay ay ka qabsadeen daacish markii laga soo bilaabo damdamaale oo ay shalay ilaa iyo curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo saddex saldhiga oo ay ku jir afka curaar iyo daray madow iyo gaatir oodan iyo sheebaab oo hadda ciidanku joogo imise saldhig ayaa harsan ayaad is leedahay markaad sheebaab joogta hadda shabaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo dhasaan waa meelaha aan isleenahay saldhigyada waaweyn ilaa iyo dhaadaar oo hadda tan ku xigta dhasaan oo ka dambaysa haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha joogaan ay ku firxadeen bay dil ciidamada ugu laaban doonaan hadii laha sifayntooda laakiin marka la eego hawlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay dhasaan buu kusoo gabagoobi doona hadii lahayno waana isleeyahay maalmaha soo socda ilaa waa la qaban doonaa imise kilomitr ayaa kuu harsan markii aad hadda shabaab joogto ilaa iyo dhasaan waxaan isleeyahay wax ka yar labaatan kilomitr togi jeceeleed shabaab buu ku dhammaaday dhulka idiin harsan waa sidee dhulka ilaa iyo dhasaan waa dhul fidsan oo banaan oo had yeerta aan kula hadlay shabaabta aanu soo galnay dhulkii ugu fidsanaa labadii labadii labadii bilood aan ku jirnay hawlgalka dhulkii ugu fidsanaa baan ku jirnay hadda ma garatay hawlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qurac waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go-een oo wax weyn oo hadda caqabada oo ka jira aysan jirin laakiin hadda dad firxada ama kuwa miina muulayn dhigaya ama kuwa dhuumanaya ay kaay ay jiraan marka waxaan isleenahay howlgalkan si guula kusoo gabagoobayaa insha allah maalmaha soo socda genaraal inkastoo aad sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhex marayaan marka ma aaminsan tahay in badan oo daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan qiyaastaan isleenahay waa dhiman tahay ma badna laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inay jirto weli oo ay ku fidsan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu marka waxaan isleenahay weli wejigii saddexaad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna laakiin salligyadii ay puntland kaga sugnaayeen labaatanka kilomitr waxa ka yar oo aan dhasaan ku tegino aan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo baa nooga harsan hadda intaa dhasaan markii la tago wixii ka dambeya waxay noqonaysaa xaggee lagu sheegay waxayna noqon doontaa hawlgal shacabka soomaaliyeed ama shacab gaar ahaan shacabka reer puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo soo sheegistooda iyo meeshay ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga hawlgalo genaraale kowdii bishii koowaad ee sanadkan cusub ayay ahayd ciidamada puntland markay howlgalka kasoo bilaabeen dhar jaale imise kilomitir ayaa soo socoteen ilaa sheebaab qiyaastii qiyaastii waxaa isleeyahay saddex boqol oo kilomitir wax ku dhow bay ciidankan soo socdeen inta badan ciidanku ay lahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen ma garat gaadiidka caad uu marayay laakiin ciidanka boqolkiiba sagaashan waa lugeynayay oo buuraha uu ka howlgelayay oo gaadiidka ilaa laba kilomitir saddex kilomitir afar kilomitir qiyaastii ama waa ka horreeya ama waa ka dambeeya ama geesuu ka marayaa wax gaadiid fulan oo ciidana oo howlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin insha allahuna dagaalkan guul buu ku dhammaaday waa la guulaystay inta harsana waxaas leeyahay si guulu ku dhammaanaya
kaasi waxauu ahaa taliyaha ciidanka badda ee puntland genaraal cabdiraxmaan maxamed jaamac waxa uu warramayay faadumo yaasi jaamac iyada oo hogaamiyaasha yurub ay u xusuluduubayaan sidii ay u xoojin lahaayeen ciidankooda iyada oo shaki laga muujinayo sida ay maraykanka uga go-an tahay difaaca yurub ayaa turkiga oo ku faanaya ciidamada labaad ee ugu weyn neeto waxa uu noqon karaa qayb muhiima oo ka mid a qorshayaasha yurub gaar ahaana howlgal kasta oo nabad ilaalineed oo ka socda ukrain dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul falastiin axmed imaan ayaa noo soo jeedinaysa madaxweynaha ukrain volodimir selenski ayaa booqashadiisii uu ku tegay turkiga talaadadii u adeegsaday muhiimadda ay xulufada ukrain u leedahay in ay ciidamo u diraan ukrain si ay u xaqiijiyaan heshiis kasta oo nabadeed oo lala gala ruushka laba arrimood ayaa aad muhiim u ah ciidan xoog leh oo reer yukrain ah iyo geynta yukrain ciidamo kale sida yurub iyo maraykanka oo saaxiibadayada ka mid a saloniski ayaa sheegay in arinka uu kala hadlay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan balse ay tahay xilli hore in la shaaciyo natiijada wadahadalada iyadoo erdogan uu xiriir dhow la leeyahay saloniski hogaamiyaha turkiga ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh madaxweynaha ruushka valadimir putin si kasta ha ahaatee turkiga oo leh ciidanka labaad ee ugu weyn neto ayaa u taagan inuu taageero yukrain wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ayaa toddobaadkan meesha ka saaray in aysan jirin wax ciidamo nabad ilaalin ah oo neto ka socda oo ku sugan dalka yukrain balse muhiimadda ay ciidamada turkiga u leeyihiin ammaanka yurub ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo iyadoo maraykanka uu dalbanayo in yurub ay xil weyn iska saarto difaaceeda haddii dhinacyadu ay ku heshiiyaan turkigu wuxuu u diri karaa ciidamadeenna howlgallada nabad ilaalinta waa maxay sababta aan sidan u leeyahay turkiga waxa uu ku biiray howlgallo badan oo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ah ciidamada turkiguna aad bay u awood badan yihiin xuquuqda aadanaha ee turkiga oo liidata ayaa saameysay xiriirka uu la leeyahay midooda yurub falanqeeyayaasha si kastaba ha ahaatee waxay sheegayaan in walaaca la wadaago ee laga qabo ruushka ay sii kordhinayso mowqifka guud ee dhinaca amniga waxaan u malaynayaa inay tahay muhiim ka mid noqoshada isbahaysi la wadaago waana in yurub ay kor u qaadaa doorkeeda halka maraykankuna uu diiradda saarayo meelaha kale ee adduunka ee halisyaha waaweyne ay ka jiraan hogaamiyaasha yurub ayaa toddobaadkan kulan ay yeesheen kaga hadlay halista amni ee soo wajahday qaaradda iyadoo ciidamada turkiga ay ka sara marayaan inta badan dhigooda yurub ankara waxay sheegtay inay door muhiima ka ciyaari karto difaaca yurub isbahaysiga yurub waa uu fahmi karaa in turkiga la-aantii aanay sii wadi karin difaaca qaaradda yurub iyo ammaanka yurubta atlantika haddii turkiga uu diyaar u yahay inuu taageero amni iyo awood difaac oo yurub ah haa turkiga ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay siddeed boqol oo kun oo askari oo ka tirsan ciidamadooda qalabka sida oo ay ku jiraan kuwa kaydka ah falanqeeyaasha ayaa sheegaya in astaan muujinaysa xiriirka sii wanaagsanaanaya ee yurub iyo turkiga ay muuqato madaxda yurub waxay bilaabeen inay qaadaan diidmadoodii ka dhanka ahayd iibinta qalabka militari ee turkiga ee muhiimka ah iyadoo ankara ay doonayso inay casriyeyso ciidankeeda taasoo ay ku andacoonayso inay dani ugu jirto yurubta oo dhan
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o eda waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o e da bilowgii bishan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa khaza ee falastiiniyiinta isagoo sheegay in dadka reer falastiin ee deggan khaza loo rarayo meelo kale isagoo xusay waddamada masar iyo jordan hadalka trump ayaa hadalhayn weyn ka dhaliyey dunida muslimka arrintaas ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka elayska v o e da oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah maxamed colaad xasan ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa bilowgii bishan booqasho ku yimid magaaladan washington waana madaxii ugu horreeyey ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne donald trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad labaatankii bishii janawari ee sannadkan intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen madaxweyne trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in maraykanka uu la wareegi doono gacanku haynta marinka khaza oo uu u rari doono in ka badan laba milyan oo qof oo falastiiniina meelo kale isagoo soo hadal qaaday masar iyo urdun xilli boqolaal kun oo dadka reer khaza ah ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabajoojinta ee sagaaliyo tobankii janaayo ee u dhexeeyey israa'il iyo xamaas ayuu madaxweyne donald trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale
maraykanka ayaa la wareegaya marinka khaza shaqana waan ka qaban doonnaa trump ayaa sheegay inuu doonayo in khaza uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhismo qurxoon oo dalxiiska loo tago
qof kasta oo aan la hadlay wuu ka helay fikradda ah in maraykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayey ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka trump
tani hore ayaan u idhi mar kale waana odhanayaa waxaa tahay saaxiibka ugu weynaa ee israa'il ku yeelato aqalka cad trump ma uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu u qorshaynayo inuu gacanta ku dhigo khaza oo ah aag ay burburiyeen dagaallo shan iyo toban bilood ka socday toddobaadkii tegey maruu hadlayey trump waxa uu sheegay in arrinta khaza ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo macadda sida la wareegidda khaza ay ugu habboonaan karto yoolka uu trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii abraham oo lagu soo daro xukuumadda riyaad trump muddoxidadkiisii hore sannaddii kii waxa uu dhexdhexaadiyey heshiiskii caadiyeynayey xidhiirka israa'il iyo dalalka carabta sacuudi arabiya ayaa sheegtay inay oggolaan doonto oo keliya inay aqoonsato israa'iil haddii dagaalka khaza uu soo afjarmo falastiiniyiintana ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan mareet babroog waxay ka tirsan tahay macadka bariga dhexe middle east institute
Uh, uh, particularly auspicious start. So um, I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with um, so many things about President Trump, we, we just we just have to wait and see.
waxay tiri in falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka deriska ah ma aha bilow wanaagsan marka waxaan filayaa inay yeelan doonto saamayn muuqata ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne donald trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan waa inaan sugno oo aan aragnaa ku dhawaaqista trump ee la wareegidda khaza waa calaamaddii ugu dambaysay ee hamigiisa ah in maraykanka uu meelo kala gaaro kadib oraahdiisii ahayd inuu greenland kala wareegayo denmark iyo inuu la wareego kanaalka banama islamarkaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka kanada ku soo daro maraykanka ka hor inta uusan kulanka la yeelan netanyahu trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro iraan si looga hortago inay hesho hubka nukleerka waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caawinta qaxootiga falastiiniyiinta ee unra waxaa kaloo maraykanku uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey golahaas oo uu ku tilmaamay mid yahuudda necab hadalka ka soo yeeray madaxweyne donald trump ee ku aadan la wareegista kaza ayaa dhinaca kale waxaa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaarayn isugu jirta qorshahaasi ayaa waxaa dhaliilay oo ka soo hor jeestay sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed waxaa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah maraykanka jimcihii lasoo dhaafay kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka khaza shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wadamada khaliijka iyo masar iyo jordan haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne donald trump su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka sacuudiga arrintan la xidhiidha mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu taraam ku doonayo in dadka reer falastiin lagaga saaro marinka kaza oo halkaa lagu banneeyo wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan sababtoo ah maxay tay natiijada ka dhalan karta haddii go-aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda maalintii jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada khaliijka iyo urdun iyo masaaridu ee dalka sacuudi arabiya ayaa arrimaha maxay tae lagaga wada hadlayay inkastoo aanu shirka kasoo bixin war rasmiya haddana a f b oo soo xiganaysa ila wareedyo sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tay arrintaa iyo dibudhiska kaza iyo waxa laga odhanayo sidaas darteed arrintan culeyska ay leedahay way muuqataa wadamada carabtuna shirar bay baryahan aada ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa toddoba iyo labaatanka bishanna waxaa shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsho kaa bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay ta lagaga hortegayaa associated price oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo saddex qodob oo waaweyn oo muhiima sidaasi darteed arrintan imika waxay kusoo aadeysaa iyada oo maxay ahatay qadiyadda reer falastiin ay mareyso meeshii ugu adkeyd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda marka halis weyn ay kusoo wajahan tahay dhinaca kalena wadamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa horyaala imtixaan adag oo maxay ay tahay arrintaa ku saabsan lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan sidaasi darteed maaha uun cidda diidan qorshahan sideedaba wadamada carabta un maaha laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo trump maraykanka iyo weliba israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan wadamada islaamkaa diidan yurubiyaankaa xataa diiday marka marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal ma aha dadkana waa dad dhul jecel dhulkooda way jecel yihiin runtiio waxaad arkaysa intay dagaaladu socdeen ee laga leynayay dhowr iyo afartanka kun halkaasay ku sugnaayeen haddii markaa laga saari karayo xilligaasa laga saari lahaa sidaas darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay haytay halka ay dhigaan qorshaha madaxweyne trump waxaa sidoo kale ka soo hor jeestay antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay
waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah kir stamer waa ra-iisul wasaaraha dalka britain isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in falastiiniyiinta kaza laga raro
waa in loo oggolaadaa inay guryahooda joogaan waa in loo oggolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan waa inaan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo xalka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood hadalka ka soo yeeray madaxweyne trump ee khaza ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyey israa'iiliyiinta bezaled smutrich waa wasiirka maaliyadda ee israa'il The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha maraykanka donald trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii xamaas ee oktoobar toddobadeydii waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda dhinaca kale falanqeeyayaasha israa'el ayaa qaba in fikradda trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha mayalka adag ee israa'il amots asel shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka hartman institute It's only natural for them to be this idea's cheerleaders uh, because they think in messianic terms, in terms of um, waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda sababtoo ah waxay u malaynayaan ereyada trump kuwa la jaanqaadaya ereyada masiixiga laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddellada gobolka kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey shalom waxa uu sheegay in israa'iil iyo falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan
you want change, you have to work very, um, uh, very patiently over many years with many haddii aad rabto isbeddel waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sannado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa haddii aadan sidaa yeelin waxa keliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel afhayeenka ururka xamaas saami abu zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn isaga oo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda khaza falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo uu burbur baaxad leh ku yimid haddana aanay doonaynin inay ka guuraan axmed halasa waxa uu ka mid yahay dadka deggan magaalada khaza I am Gazan. My father and grandfather were from here. We are true Gazans, so they can do whatever they want.
aniga waxaan nahay reer gaza aabbahay iyo awowgay waxay ka soo jeedaan halkan waxaan nahay reer gaza run ah marka wax kastoo ay doonayaan way samayn karaan annagana waan ku sii adkaysan doonnaa dalkeenna hooyo halkan ka bixi mayno waxaan haysannaa hal dooq oo keliya ku noolaada ama ku dhinta halkan riyaad mansuur waa ergeyga falastiin ee qaramada midoobay isna waxa uu soo jeediyey halkan Our country and our home is the uh, Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy night, dalkayga iyo gurigayga waa marinka khaza waa qayb ka mid a falastiin guri ma lihin kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha israa'iil waxaa jira meelo fiican wayna ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas ma cadda sida fikradda madaxweyne donald trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabajoojinta ah ee khaza ee loo madla yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka qatar intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka ku soo qaadannay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne donald trump ee ahaa in maraykanka uu la wareegayo magaalada khaza falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay jordan iyo masar ka mid yihiin barnaamijka anigoo maxamed colaad xasana ayaa idinla socodsiinayey ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo facebook inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaas ayaanan uga gudbaynaa barnaamijka ilayska haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda mahad cali xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida bremir liga seereeda atlaaniga liligaha sbein iyo bundusliigaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya cabdishakuur cabdulqaadir cali agaasimaha tv-ga isboortiga inzul ee magaalada muqdisho armaan maxamed xasan oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo amaal cabdiraxmaan maxamed asturan oo ka mid ah xubnaha falaqeya ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay armaan maxamed xasan oo aan wax ka weydiiyey waxaabay laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha manchester city iyo liverpool waa mahadsan tahay waa ku dhowaay barnaamijka ciyaaraha v o a man city iyo liverpool kulankooda casharka ugu weynee laga baranaya ayaa ah in kooxda liverpool ay tahay hogaamiyeyaasha iyo kooxda ugu cadcad horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga dharbaaxa xooganayna gaarsiiyeen laba gool iyo waxba city oo gurigooda joogta in looga adkaadana waxay ka dhigan tahay in liverpool ay yihiin hogaamiyeyaasha saxda ah iyo kuwa ku tartamaya premier leaga haddaba yaa la tartamaya ayaa ah su-aal arsenal kaalinta labaad ee ku jirta konton iyo saddex dhibcood ay leedahay kow iyo toban dhibcood oo nadiif ah ayaa laga sareeya inkastoo arsenaal uu kulan baaqi u yahay haddana sidaasoo ay tahay manchester city bandhigooda aad ayay u leetay ciyaartan marka la fiiriya dhammaan ciyaarihii u dambeeyay ciyaareenna weliba guuldarooyin ayay la kulmayeen labadii kulanee u dambeeya maasiti ay gurigooda ku ciyaartana waa kuwanay guuldarooyinka la kulmayso waa kulankii champions leaga iyo kulankan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city maancity oo kulankii u dambeeyey guuldaro kala kulankii real madrid ayaa uga dhigan haddana mar kale in guuldaro dusha loo saarinayo oo mar kale dharbaaxa xoogan ay la kulmayso kooxda maancity tan waxay sii caddaynaysaa liverpoolna awood usii yeelanaysaa in sanadkan ay laba koob ku guulaysato waa premier leaga iyo weliba champions leaga iyagoo koobabka kale ee ciyaaraysa kooxda ay dheeraad usii noqon doonaan ugu dambayntii kooxda maancity marnaba kama mid ahan tartamayaasha premier leaga waxay ciyaareen lix iyo labaatan kulan horyaalka laba iyo toban kulan wax ka yaakaarsan maadaama soddon iyo siddeed kulan uu yahay lix iyo labaatan ay ciyaareen laba iyo toban kulan oo waarsan afartan iyo afar dhibcood ay leeyihiin lixdan iyo afarayna leedahay tani waxay u muuqataa in horyaalkii labaatanaad ay ku guulaysan doonto kooxda liverpool oo sanadkanay yihiin hogaamiyayaasha saxda ah koox u tartamayso kaalmaha champions leaga loogu soo baxo iyo koox premier leaga ku dagaalamayso mar walbana premier leaga kooxda u dagaalamaysa ayaa ka awood badan tan kaalinta afraad doonayso waa maasanta armaan waxaa siinaya amaal balka waran maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii horyaalka ingiriiska sida guuldaradii ku dhacday ee kooxda kubadda cagta arsenal iyo barajadii kooxda kubadda cagta ee man united waa tahay waa ku dhowahay bahda ciyaaraha ee v o a waa mahadsantihiin haddii aan u gudagelno kulamadii shalay ka dhacay horyaalka ingiriiska kooxaha everton iyo manchester united ayaa ciyaar barbaro kusoo dhammaatay ood ciyaaray inkastoo manchester laba gool lagala hormaray kambaag samaysay haddana kambaag ma aysan dhammaystirin runtii manchester siisan xunay ku jirtaa oo kaalmaha hoose horyaalka ayay soo cariirsanaysa halka everton laftirkeeda kulamadii u dambeeyey bandhig waalihii ay ku jirto xataa liverpool iyo ee iska celisay kooxaha la tartamayay saddexda kulan u dambeysay afarta kulan u dambeysay dhibcaaf fiican oo toban iyo dhowr dhibcood hesha everton everton siisankeeda waa xun yahay laakiin kulamadii u dambeysay sidii loogu dhiibo macalinka david moys aad iyo aad usoo fiicnaanaysaa dhanka kale arsenal iyo waxaa wada ciyaala westerham westerham oo booter qabtay arsenal dhagaal loo laabay arsenal dhaawacya laftirkeeda la degay laakiin shalay waxay qaataan casaanka inuu saamiya u malaysaa eegoo guul inay gaari karaan ay tahay jarad bowin ayaa gool ka dhaliyey daqiiqadihii haafka hor dhammaadkeeda arsenalna saa'ida looga fiicnaayo nimanka westerham eh ee bandhigooda ma xumeen marka arsenal horyaalka ma ku weyn kartaa dhibcahan waa su-aalaha ugu badan oo laisweydiin ay dhumayso kulankan horyaalka rajada arsenal welima dhiban ayaan dhihi karnaa marka westerham runtii shalay way quusisa arsenal waa mahadsantaa ugu dambayntii shakra balka horan kulamadii horyaalka sbain ee laliga iyo guulihii ay kala gaareen min barcelona ilaa iyo real madrid gentleman iyo v o a soomaali aad iyo aadaad u mahadsan tihiin gentleman isbuucan waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka sbain ah kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid ayaa ciyaartay iyada oo laba gool iyo eber ciyaartooda ay ku dhammaatay oo real madrid ayay guushu raacday iyada oo sidoo kale naadiga zabela iyo maraka ee wada ciyaare ay wada ciyaari doonaan kulamada kale dhacay waxaa ka mid a real sociedad iyo kooxda levenis oo ciyaartooda saddex gool iyo eber ku dhammaatay horyaalka waa horyaal aada u xiiso badan waxaana hogaamiyeysa kooxda kubadda cagta barcelona oo iskale ee konton iyo afar dhibcood naadiga real madridna waxay leedahay konton iyo afar dhibcood halka atlantic madrid ee ciidan leedahay konton iyo saddex dhibcood horyaalka waxaa goolalku u hogaaminaya kooxda kubadda cagta barcelona adiga atlantic bilbaw afraad ayay ku jirta afartan iyo sideed ayay leedahay halka falalreyaal ee shanaad ku jirta oo ay leedahay afartan iyo afar horaantii isbuucan kulamada kale xiisaha leh ee dhacay waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa laba gool iyo eber uga adkaatay nadiga ee las balmas iyada oo sidoo kale maajka la sugaya uu noqon doono kan shan iyo tobanka febraayo dhexmari doona naadiga atletic madrid iyo naadiga barcelona kaas oo horyaalka hogaankooda lagu go'aamin doono marka horyaalku waa horyaal aada xiiso badan kooxaha atletic madrid iyo real madrid ayaana isceyrsanaya iyo kooxda barcelona aad baad umahadsantiin intaas ayaanu kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad cali xadiroon kaga tegaya sidaas iyo bilo wanaagsan
mahad cali xidir iyo xubintii cayaaraha toddobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xuseen nuur xaaji oo toronto jooga oo noo haya xubintii qurbe
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno codaynta hordhaca ah ee doorashada gobolka ontario ee dalka kanada iyo rajada soomaalida sharaxan doorashadan ayaa ah tii afar iyo afartanaad oo baarlamaani ah taasoo macnaheedu ah in hogaamiyaha xisbigiisa uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamanka uu noqon doono madaxa gobolka ontario ee afarta sane ee soo socota codaynta hordhaca ah ayaa qabsoontay khamiistii ilaa sabtidii waxaana doorashada rasmiga ah loo dareeri doonaa toddoba iyo labaatanka bishan isla habeenkaas ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada dadka gobolka ontario oo ay soomaalidu ku jirto ayaa codkooda dhiibanaya si ay u doortaan cidda ay jeclaan lahaayeen inuu matalo ama inuu ka arrimiyo gobolka ontario xisbiga talada haya xilligan ee progressive conservative ee uu hogaaminayo dag ford ayaa ra-io ururintii shalay la shaaciyey ku gacan sarreeyey saddex iyo afartan dhibic sideed boqolkiiba dadka reer ontario ayaa sheegay inay rabaan in mar kale ford iyo xisbigiisu ay gobolku hogaamiyaan xisbiga liberaalka ayaa ra-i ururinta dadweynaha ka helay siddeed iyo labaatan dhibic sideed boqolkiiba halka xisbiga n d p uu haysto sagaal iyo toban dhibic lix boqolkiiba laakiin tani ma ahan mid ka tarjumaysa natiijada rasmiga ah waa saadaal ay dhici karto in wax badan ay iska beddelaan saddex iyo lixdan kursi oo ka mid ah boqol afar iyo labaatanka kursi ee baarlamanka ayuu u baahan yahay xisbiga doonaya inuu soo dhiso dowlad aqlabiyada laakiin mararka qaar waxaa dhacdaa in xisbi ka mid ah xisbiyada tartamaya uu ku guulaysto dowlad aanan haysan aqlabiyad taasoo culays ku noqota ansixinta siyaasadihii ay ku galeen doorashada haddii aanay taxaaluf ka helin mid ka mid ah xisbiyada kale marka laga hadlayo soomaalida waxaa sharaxan inta la ogyahay shan qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka toronto hamilton iyo kijener zaaraha jaamac oo si madax bannaan ugu tartamaysa xaafadda hamilton center ee magaalada hamilton ayaa horey ugu tirsaneyd xisbiga n d p liibaan xasan oo ka sharaxan xaafadda humber river black greek ayaa ka mid ah dhalinyarada soomaalida ee sharaxan oo ka tirsan xisbiga liberaalka halka ismaaciil maxamed oo ka tirsan xisbiga liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda kijener south iyo faysal xasan iyo maxamed firin oo ka kala tirsan n d p iyo progressive conservative oo labaduba ka sharaxan xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south western kursiga xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee york south weston waxaa ku tartamaya lix murashax oo ay ugu cadcad yihiin faysal xasan oo ka socda xisbiga n d p maxamed firin oo ka tirsan xisbiga progressive conservative iyo daniel de gorgeo oo ka socda xisbiga liberaalka saddexdan murashax midkood ayaa loo saadaalinayaa inuu afarta sane ee soo socota matalo xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee york south weston ee magaalada toronto haddaba farxaan cali jimcaale oo degan magaalada toronto si dhowna ula socda doorashadan ayaan weydiiyey kaalinta soomaalida ee codaynta doorashada
xuseen waa mahadsan tahay doorashadan hordhaca ah runtii soomaali badana soo baxday inay aada uga badan yihiin ama ay tahaba doorashadii hadda lasoo dhaafay siday u soo baxeen si ka badan ay usoo baxeen si wanaagsan ay u codeeyaan dibiino fiicanaa jirta xuseenoo oo ah in ay soomaalida codkooda ay ka muujiyaan siyaasada dalka kanada maalinta rasmiga ee doorashada way soo socotaa waxaan rajeynaynaa in ay soomaali aad u fara badan soo baxaan oo ay codeeyaan oo ay codkooda ku biiriyaan meesha ay rabaan ama qofka ay rabaan inuu ku matalo baarlamaanka gobolka ontario faysal xasan iyo maxamed firin oo labaduba soomaali ah ayaa ku tartamaya kursiga xildhibaannimo ee xaafadda york south weston ee magaalada toronto farxaan cali jimcaale ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in laba qof oo soomaali ah ay ka sharaxan yihiin hal xaafad niyahow horta soomaalidu marna wanaagay u arkaan marna waxay u arkaan in ay tahay cilad in laba qofood oo soomaaliya hal meel ay ka tartamaan qolada oo wanaag u arkaysa waxay leeyihiin laba xisbi oo ku leh xaafadan soomaalida u badan awood in laba soomaaliya matalaan waxay u fiican tahay in ay tahay soomaalida siyaasiyiinta ugu firfircoon ee ku xisaabtamaysa xaafadan iyo in ay labadooda uu mid soo bixi doona loo badinayo qolada kale oo dhahaya ma fiicno oo inay wada tartamaan ma fiicno dhahaya iyagana waxay ku aldacoonayaan waxay leeyihiin ku sharaxayaan aldoodooda in haddii uu qof la tartamo miisaan leh ay dhici karto in codka soomaalida u kala jabo qofkaa saddexaad oo la tartamayana uu ka helo fursad ah inuu ka badyo soomaalida labadoodaba marka qolada waxay u arkaan labadooda midaa noo soo baxaya qolada waa wanaaga waayo qolada kale oo ciladaha fiirmaana waxay leeyihiin codkaa kala jabaya soomaalida ayaa maalmahan kulamo la qaadanayay qaar ka mid ah xildhibaanada shulaxan iyo madaxda xisbiyada u tartamaysa hoggaanka gobolka waa kan siciid daahir oo ka faallooda arrimaha kanada waxaanu ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representativeka dadka ku matelaya bulshada siyaasadda ku matelaya oo xafiisyada fadhiya inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswaraysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doona hadda kadibba la iska arko waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada soomaaliyeed oo toronto ku nool waxyaabaha ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen intii ay ku guda jireen ololahooda waxaa ka mid ah wax ka qabashada dhibaatooyinka guryaha shaqo abuurka dhallinyarada iyo horumarinta adeegyada caafimaadka haddaba farxaan cali jimcaale ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha soomaalidu ay filanayaan in wax laga qabto wasiilow soomaalida hadda xaafadan degan iyo guud ahaan toronto baahi badan ay qabaan oy kow ka tahay baahida guryaha guryihiiyo qaaloobay iyo qofkii oo lacagta ugu shaqeeya gurigu u baahnaa oo ku filnaa uusan ku karaysan karaynin waxaa kaloo jirta shaqa la-aan baahsan waxaa kaloo jirta dhalinyarada halkan ku dhalatay ama kusoo kortay jaamacadaha kasoo baxay inaysan shaqada sidii qabaan aysan u helin waxaa iyadana jirtaa in wax laga qabto ammaanka oo inkastoo hadda sanooyinka u dambeeyey dhalinyarada soomaalida ah ee qulquladaha ama dhalinyarada isdilaya iskulaya ay aad u soo yaraadeen haddana weli soomaalida weli farteed mataqaanaa beerka ku hayaano waxay leeyihiin wax kastaa dhici kara ammaanka in wax laga qabto caruurteeda in la difaaco dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay codaynta hordhaca ah ee doorashada gobolka ontario iyo rajada soomaalida sharaxan inta aan mar kale kulmi doonna waa xuseen orxaajiyo idinkiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad mahadsan tahay xuseen nuur xaaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa isa soo taraya mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo iyadoo dhowaan magaalada muqdisho laga dahfuray mashaariic ay ku kacayso boqolaal milyan oo dollar haddaba dhallinyarada soomaaliyeed door ma ku leeyihiin dhinaca maalgashiga iyo horumarka dalka ka socda waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana doodaygala qaybgalaya doctor cabdinaasir maxamed geedi iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey doctor cabdinaasir saynab waa mahadsan tahay adiga iyo kayaar kale igula jiro meesha markaan ka hadlo arrintan maalgelinta ee ka socoto ee soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada muqdisho waxaan isleeyahay haa door weyn ayay ku leeyihiin dhallinyarada maxaa yeele markaa fiiriso shaqooyinka socda hadda doorka ay ku leeyihiin waa door aad u weyn door maalgelinta hadda socota waxay u baahan tahay aqoon iyo qorsho iyo xirfaday u baahan tahay arrintaasna waxaa badanaa micnaha arrintaas qayb weyn ka qaadanayo dhallinyarada ka qayb qaadanayso waxaa kaloo maanta arrintan markaa fiiriso waxa wax badan oo fududaynayo maalgelintii marka hore waxaa samayn jira rag waaweyn oo keliya oo dhaqaalo leh maanta laakiin nasiib wanaag waxaa la helay bankiyo lacag laga qaadan karo oo deyn laga qaadan karo oo markaas maalgelin lagu samayn karo keliya waxaa loo baahan yahay waxaa waaye maanta ina aragti leedahay iyo xirfadii markaas aragtidaas a ku fulin lahayd marka arrintaasna waxaa qayb weyn leh fursad ee u siisa dhallinyaradii inay ka qayb qaataan markaas arrinta maalgelinta xoogan ee wadanka ka socda sheekh nuur dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhiis ee dalka laga hirgelinayo door ma ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay seynabey adigii cabdinaasir baa idin salaamayaa sidaas oo kale ee dhammaan dhegeystayaasheena laanta af soomaaliga v o e da waadna mahadsantihiin v o e adeegyada bulshada aad u haysaan waa ku mahadsantihiin haddaan jawaabta u gudbo waxa weeyaan aragtidayda ee dhallinyaradu wax door ah kuma laha maalgashiga maanta wadanka ka jira sababtaan u leeyahay maalgashiga wax door ah kuma laha dhallinyaraduna waxay tahay sideedaba markii ganacsi uu jiro waxaa shardi ah ganacsigu wuxuu ka kooban yahay ilaa labiyo toban qaybood oo waa noocyo badan yahay bangiyada iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo kuwan hadda la dhahayo waxbay maalgelinayaan oo waxay soo bandhigayaan mashaariic waaweyn oo maalgashi waa ganacsatada qaybta adeegbixiyaasha la yidhaahdo wey wadankana ganacsigiisu wuxuu u baahan yahay qaybtii productionka oo xoololeyda iyo beeraleyda iyo kalluunleyda iyo qaybtii warshadaha ayay u baahan yihiin bangiga wuu samayn karaa maalgashi oo intuu warshada soo iibiyo ayuu wadanka maalgashi ku samayn karaa markii uu bangiyada bangigu intuu wax soo iibiyo uu wadanka production u sameeyo wax soo saar uu yimaado ama warshad uu keeno markaasay dhallinyaradu waxay ka heli lahaayeen fursadii fiicnayd uga soo bixi lahayd laakiin hadda niman ganacsato oo gaar ah niman siyaasiyiin oo gaar ah niman maaragtay brocaris ahoo aan iyagu xataa iska dhaafi aan ahayn dadka canshuurta geliya dowladda ganacsatadu dhowr nooc weeyaan oo iyagaa u baahan sharaxaad gooniya laakiin qaybtan hadda maanta aan ka hadlayno bangiyada iyo xawaaladuhu iyo isgaarsiintu waa qaybta adeegbixiyaashe wadanka horumar way ku samayn karaan laakiin maanta waxaan dhihi karnaa dhallinyaradu wax door oo haba yaraatee ay ku leeyihiin ma jirto maxaa yeelay productionna maba jiro oo warshado mayna keenin bangiyadu hadday wadanka warshada soo gelin lahaayeen oo waxa weeyaan maalgashigooda ay magaalada ay keeni lahaayeen dhallinyarada waxaan dhihi lahayn markaa door bay ku yeelanayaan oo shaqay ka helayaan laakiin meesha wax door ugama furna ayaan isleeyahay haddii aan dib kugu soo noqdo cabdinaasir waad dhegaysanaysaa sheekh nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashiga iyo horumarka ka socda wadanka dhalinyaradu inaanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah uu u xiran yahay adigana waxaad qabtaa in dhalinyaradu ay door ku leeyihiin maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyaradu arintan waa mahadsan yahay sheekh nuur ani laakiin waxaan qabaa wadankaani siduu ahaa jira ma aha maanta inaad tusaale ahaan inaad maanta maalgashi aad samaysato haddaa rabtid magaalada muqdisho waxay kaaga xiran tahay laba shay kaaga xiran tahay waa in aad lacag heli kartaa iyo in waa inaa idea haysataa idea waa inaa haysataa lacagna ama fikratii maalgelinta fikratii aad maalgelin lahayd inaa haysataa iyo lacagta inaa haysataa haddaad fikrati haysato then maalgelinta waxaa ka qaadanaysaa waxaad deen ka soo qaadanaysaa bangi ama dad aad isleedahay waa ka heli kartaa kasoo qaadanaysaa kadibna sidaas ayaa ku maalgashanaysaa waxaa rabti ayaa samaysan kartaa waa waa jiri jirta la dhihi jiray dadka daday wax u xiran yihiin iyo daday wax u xiran yihiin maanta waxaan u malaynayaa magaalada waa isfurfurtay dhaqaalihii waa isfurfuray dhaqaalihii shalay oo yaraa ee la kontaroolayo maaha maanta dhaqaalihii waa ka ballaartay ma la kontarool karo shakhsiyaadna ma kontarool karaan dowladdana badanaaba hadda micnaha ma kontaroolsha ayada maalgelinta noocaasa marka waxaan waxaan waxaan rabnaa inaan isla fahanno wuu ka dhawaajiyey in sektaro qaarkood xoogaa yar ee gaabiska jiro waa sax laakiin markaan ka hadlayno maalgelin markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa nooc kasta micnaha sector kastaan ka hadlayna marka ani waxaan isleeyahay all sectorada waa la waa la maalgashadaa laakiin meelaha lagu kala badan yahay qof kastana maanta magaalada muqdisho waa maalgashan karaa waxay ku xidhan tahay inuu la yimaado xirfadii iyo dhaqaalihii markaas uu ku maalgashan lahaa sheekh nuur waad dhegaysanaysaa cabdinaasir waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgashi ganacsiga wadanka ka jira loo siman yahay in aanay jirin waxa u diidaya ee dhalinyaradu inay kaalin ku yeeshaan adigu sidee u aragtaa dooda cabdinaasir waa mahadsan yaha walaalkii cabdinaasir horta waxa weeyaan dhallinyarada markaan ka hadlayno ma aha dhallinyaradu nimanka wax curinaya oo wax abuuraya oo hal abuurka la imaanaya ee fikirka keenaya ee productionka samaynaya ee maaragtay idhiyada haysta ee saamiyada ku fikiraya ma aha sideedabana waxaa jirta dhalinyaradu markay yaryar yihiin ama soddon jir uu yahay ama labaatan jir uu yahay ilaa afartanba gaarsii ma jirto wax isagu uu ku leeyahay kaalin ah ama hal abuurka ama wax curinta ama wax samaynta laakiin wuxuu leeyahay isagii in raggii horey ee shaqeeyey ee ganacsiga ku jiray inuu wax intuu ka barto uu wax soo saarkii la qabsado oo wax abuur uu isagu samayn karo oo maaragtay uu samayn karo dhaqaaq uu samayn karo si uu u helo mustaqbalkiisa inuu dhiso way isagaa wuxuu u baahan yahay maanta tamriin laylis buu u baahan yahay in wax la baro u baahan yahay in wax la tuso u baahan yahay beeralaydu say u shaqaynayso ganacsigu suu u shaqaynayo kalluunku suu u shaqaynayo wax soo saarka meeshuu wax ka imaanayo bangigu ama bangiyada iyo wixii la midkiihi iyaga ayaa waxaa la rabaa inay wax tusaan dhallinyarada ay tusaaleeyaan laakiin haddayna jirinba sinaani ma jirto oo horta walaalkii wuxuu soo qaaday ganacsi loo siman yahay ganacsi loo siman yahay meesha ma jiraan waxaa weeyaan boqolkiiba siddeetan ganacsi loo siman yahay bal iska dhaafe ninka aqoonta u leh ee xirfadda u leh ayaa laga ilaaliyaa oo inuu ama hal abuur sameeyo ama wax soo saar sameeyo ayaa laga celiyaa oo laga hor istaagaa way alxaasil dhallinyaradu wax door ah oo haba yaraatee ay ku yeelan karaan ma jiro waana waxaana isleeyahay haddii loo dayn lahaa oo wadanka wax soo saarkiisa la samayn lahaa oo la abuuri lahaa de way imaan lahayd laakiin iyagaaban la siinaynin door oo tababar la siinaynin oo waxa weye aan loo ogolaanaynin in iyagii meelihii ay activity ku samayn lahayn ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen aan loo ogolaanaynin maxaa yeelay niman waaweyn bayba uu u xiran yahay waxaan hadalka siinayaa cabdinaasir marka hore waxaan rabaa inaan inaan caddeeyo horta ma jirto qof micnaha ra'yigiisa ama hal abuurkiisa lagu colaadinayo inuu jiro ma aaminsani bal cagsi maanta hal abuurada casriga ee firfircoon ee magaalada ka jira ama ha lagu dhiso hosbitaala ha lagu dhiso casriga ama ama ama ganacsiyo kale oo yaryar ha lagu furto waxaa keenaya waa horta dhallinyaradii magaalada muqdisho oo oo faham fiican ka helay oo markaasi oo micnaha ayaa samaysanayo waa jirtaa mar kasto marketka ama suuqa wuxuu u baahan yahay wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo tartan marar qaarkood waa la kala lacag badan yahay waa la isririixa waa iska waa iska caadi waxaa suuqa way qaybay ka tahay laakiin qof loo diidi karo xirfadiisa iyo waxyaabihiisa ma jirto marar qaarkood waa jirtaa dad xirfad inta micnaha inta aragti keensadeen aragtidooda la koobiyeeyey oo looga hormar waa jirtaa waxyaabahaasna sharciyo iyo waxyaaba waxay u baahan yihiin nidaamsan ay u baahan yihiin laakiin si guud qof looma jirto aragtidiisa ama ra'yigiisa ama hal abuurkiisa inta la yimid ma samayn karti la dhihi kara ma jirto laakiin marketka tartan waa ka jiraa waa laisririixi karaa waa marar qaarkood nimankaa lacag badan waa ku riixi karaan waana marketka adduunka meel kasta oo joogta saas waaye maanta meelaha qaarkood dhallinyaradaba aad ugu fiicanba sida maanta technologyda waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga technologies ku xiran iyo ganacsiga ku xiran aqoonta iyo ganacsiga la xiriira micnaha maalgashiga caalamiga waxyaabahaasoo dhan maanta waxaa hogaaminaya dhallinyaradii a hogaaminayso dhaqaalahana macnaha dabcan maanta dhalinya wuxuu ka hadlaa ninkan saaxiibkaygu waxaa laga yaabaa inuu xoogga saarayo dhallinyarada hadda qaarkoodoo oo shaqa la-aan ah hayso iyo inuu xooga saarayo waa sax way jirtaa qof kasta kama hadli karno ma dhihi karno qof kasto maalgashigo qayb ka yahay ma dhihi karno laakiin dhalinyaro qayb ma ka tahay maalgashiga waa su-aasha yes way ka tahay qayb way ka tahay heerkay ka tahay ilaa heer xad way ka tahay marka aniga waxaan is leeyahay maalgashiga waa jira dhalinyarada qaybay ka tahay hadda wadankaanana waxaaba hogaaminaya u badan dadka ugu badan waa dhalinyaro marka waxaan rajaynaynaa futurka dhow in micnaha ganacsiga xooggiisa ay la wareegaan dhalinyaro maadaama ganacsigii oo sii galaayo aqoonta iyo technologiyada iyo iyo iyo iyo la macaamilkii caalamka haye sheekh nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay sidee door muuqata dhalinyarada soomaaliyeed ay ugu yeelan karaan mashaariicda maalgashi iyo dib u dhiska dalka hadda laga hirgelinayo waxa weeyaan ugu dambeynta horta gebagabada waxa weeyaan dhallinyaradu sida ay door ugu yeelan karaan wadanka habsami u socodkiisa iyo ganacsigiisa iyo suuqyadiisa ay door ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan in horta suuqa obin looga dhigo waxaa kaloo jirta markii obin uu noqdo suuqu oo uuna dad gaara u xirnayn waxaa imaanaysa ninka maalgashadaha ama hantiilaha oo lacagta walaalkay uu yidhi waa la kale lacag badan yahay lacagtu way lumi kartaa wax weyn kuma dhisna ninka ugu malyaneersan lacagtu waa ay ka lumi kartaa way ka baabi'i kartaa laakiin xirfadda iyo productionka iyo wax soo saarka iyo deganaanshaha wadanka iyo ganacsigiisa iyo warshado in la keena iyo in wadanka qaybta xoololeyda iyo kalluumaysiga iyo qaybihii productionka wax soo saarka in la abuuro oo ay wadanka ka jiraan oo systemkaasi uu abuuran yahay systemku hadduu taagan yahay ma lumayo laakiin hantidu waa haddii ay noqoto anaa kaa lacag badan anaa kaa lacag badan waa waxa hadda aan ka hadlayay oo waa meesha lagu dilo ganacsatada wey waa meesha lagu minjaxaabiyo maxaa yeelay nin ganacsato ah oo lacag badan markuu meesha soo galo ninkii aan waxba haysan meeshu ka baxaya soo maa meeshana baalansi baa laga rabaa suuqu waa inay baalansi yimaado loo siman yahay oo waxa weeyaan wax soo saar leh oo qofku hadduu maanta shaqo waayo uu berri ka heli karo waa inay timaadaa taas bayna dhallinyarada doorkooda ku soo baxaysaa baan isleeyahay xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay doctor cabdinaasir maxamed geedi iyo sheekh nuur sheekh cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa sabab kale iyo codkii hibe maxamed hudoon hibanuura codkaasi hallaasiga ee hibe maxamed hudoon hibanuura iyo heesta sabab kaleh ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo sahali fadhiistee